waaya jaale tusaale iyo canaanba waa u qaadanaya waa mahadsan tahay
lagama eedbeeli kara maaha
waaya jaale
isku day inaad dadka ka eedbeeshid waaya jaale isku day dadka ugu badan inaad la kulantid adigoo hawshii caadiga ahaydna wata ee isku day inaad muujisid dadweynuhu inay xafiiskoodii joogaan waaya jaale ha dareensiin guri aad leedahay adeerow inay marti ku yihiin guhaad waa sidee waaya waaya jaale waa mahadsan tahay okay
isbitaal banaadir la hadal yaa isbitaal banaadir la hadal
ay alaa
halo
ay
jalle horta hambalyo diiran ya
Eh, si fiican ma ii maqlaysaa ya si fiican ma ii maqlaysaa Jalle?
maarmaya teleefonkiina xune bal kor u dheerayso
jalle horta hambalyo maxaa dhacay hambalyo diiran haye maxaa dhacay gabar baa kuugu dhalatay shalay labadii ya gabar ayaa shalay kuugu dhalatay labadii isbitaala banaadir haye hambalyo
gabadhiiyo hooyadeed see yihiin
waan ka xumahay Ha, afadii waxaa ku dhacay dhiigbax badan haye ilaa markay shalay dhashay way miyir beeshay haye cunugtu iyadu wax waxay ku dhalatay anemiya halis ah haye oo ka timid daryeel la'aan haye
intay uurka ku jirtay ayay ayaa dhiigu ku yaraa haye
dhiig deg deg ah ayaa aafadu u baahan tahay ilaa shalay waannu ku doondoonayn haye saakana gabadha xafiiska xafiisku way maqa way maqan yahay bay nagu tiri yaa idiin sheegay halkan aan ka shaqeeyo
haweenay kaaliya oo aad daris tihiin
afadayda maxaa u weydiin weydiin waannu weydiin dabadeedna maxay idin tiri waxay tiri nin ma lihi
ilmuhuna waa maxay bay tiri markaa
haa waxay tiri aabba ma leh aabba ma leh
haye
ee soo dhawaada waa guri ha ismartiyaynina ismartiyeynina ha ismartiyaynina ya guriga gurigiiniyoo kale weeye wariya cismaan yaa adurgacli baa meesha ka tagtay
wala nusu saac baa i hadhsane ya nusu saac baa wali i hadhsan waar tag meeshaad sheegayso nusa saacaba laguma gaari kare
cisma guha deena mari haddaana kici
war kelidaa tag maxaa iska daba doonaysaan miyaad dagaalamaysaan qaar inanka iya inanta isu daayo kalidaa inanka iya inanta isu daayo kalidaa tag
bal waa dadaalaya
muxuu iska ilaalinaya
maxaa jira
jaw naw inankii hadda inaga tegey ma diyaaradaa xilligan tagta xagguu aado
maxaa adiga kaaga jira diyaaradiisa iyo mabciisigiisa waxaaga cab iska aamusnaa xabiib horta maxaad caynkaa igula hadashay aryaadhehe
ya waxaan ku idhi
show shaqooyinka marka la yidhaha caanaha dhayda cabba dawladda adaa liinta ku dhex dara ya
ku had cismaan meyd ya cismaan meyd jaamac islaan ma hayo ma hayno dee
cismaan waa nin xun
ya waan ka xumay cismaan waa nin xun aadda muxuu ku maqan yihi
wadniyow nin xun baa tahay adigaa baddaana geliyey adiga dartaa ayaan waxaanu samaynaynaa adigaanu waxaanu weji ilaahin kugu gallay kolkaas annagana caayaysaa nu canaanaysaa isnaan war ma hayno annagu meelu jiro
waar aniga hay arbushineed tii laguu diray la yidhi dadweynaha u qaba adigaaba liin ku tuujiyey anigu taydii baan dee daba jooga
awaalan tahay ismaan miyaan biliis ku qaban karin Aa, waa runtaada wuu qaban karaa miyaan shil baabur ku dhici karin shilka baabuurka mu wadooyinka iska eego iska eega balaaga la baxsanayaa ya
iminka maxaa yaalla
waxaan cabna intaan diranno aan iska sugno runteed wey waa runteed Dee waxay ku tiraaba runteed weeye baad leedahay runteed wey ay adigaa gardabaade dee bakar darriya waxaygii baan anigu doonaya ya
waxaygii baan doonaya anigu inaan ciyaaraa baan doonayaa ama dee aya ninkii meyd
anaa ku sheegaya meesha meesha
Cismaan
xarunta dhexe xarunta dhexe ee xafiisyada shirkadda dayuuradda Somali Airlines
subax wanaagsan jaalle
subax wanaagsan walaal maxaa kuu daran oon kuu qabtaa
walaal waxay ahayd inaan saa dambe dhoofo sida tigidhka iigu qoran arrin deg dega oo ila soo dersay dareed darteed waxaan kaa codsanayaa inaad duulimaadka berrito kursi iiga bannayso
jaale ma suroobayso diyaaradda way buuxdaa boos male
jaalle si aad yeeshaba wuxuun ii samee oo maxaan kuu sameeyaa diyaaradda miyaan leeyahay aniga Ag sidee.
walaal waxaan ahay nin shaqaale ah oo ka tirsan shirkadda aramco waxaan jeclahay wixii aad ii qaban lahaydba inaad si deg deg ah si aan u dhoofo iigu qabato walaal
sideen kuu u qaban jaalay dhegayso dii aniga waxaan kuu qabanaya soomaalinimo ayaan wax kuugu qabanaya maad garat is afgaradkaad sheegaysid meel kale la tag mise meeshaad ka timid ayaa laga yaqaanaa laaluushka Aa, ha ku sheegin laaluush laaluush ma aha walaalo hawl fududayn baa la yidhaahdaa
tikidka keen iska tag berrito lixda iyo barhka ayaan lagaa weyn gegid diyuuradaha duulimaad gaar ahaaneed oo baxaya baan kugu daraya
Een, jaalle magacaaga
Somalia Airlines. Subax wanaagsan.
xafiiskaaga dee maanta iiga hora
والله أول ميانا دي من weli ma iman وأني وقادر أعيش بستيبانا
now saasaa shaqada waxaan ku weydiiyey cismaan awe
Ismail Maya. Ya, Ismail Maya adeer. Maya Ismail,
jaale maarey subax wanaagsan subax wanaagsan.
jaale alaabtii baan weli daba joogaa Waniyo alaabtaan hadda nagu wareerisay. Maxay tahay alaabtaan? Alaabtiisa uu dawladdu iskama laha. Lacagtiisa khasnada dawladda geli mayso. Maxaad noogu wareerinaysaa?
hadda iska daa maadna tiraahdo waktigii hore maxaad hadda xilligii kacaanka ayaa aad sheegi jirtay samee
waad yeeshaa cismaan een- een, war samee een, hawlo badan baana haysta galbeed anifdhi jabuuti intaasoo dhan baa xil naga saaran yahay dekedaha adinkaa laydinku qaybiyey xi- ma- iskacaanku wuxuu kaa dhigay maamulo qaybeed soo waxaad garatay maa hawlaha dekedaha adinku qabta maxaad aniga iila soo raadsanaysaa dhammaysta wixin ya xilkaagii iyo xilkaygiiba orta qaado adigu iyo n n n haddii ilaahay kuu sima ogolaya hawshaada qabso
jaale xilka waanu wada simannahay laakiin hawsha adigaa lagaa rabay inaad fuliso
maanta firaaqa kuma hayayda n hawlo badan baa igu furan madaxtooyadaan iminka qabanayaa haddii ilaahay kuu sima ogol yahay bal berrito isukenka igu soo kala adiga diiriyaba ii kaalaya berrito yaa warsame hawshu waa naga badatay waxaas maanta oo dhan
guhad cismaan miya
ismaan ma hayo
waar bal qofkan wuxuu dhibanaya haddana caynka nagula hadlaye eeg
jaalle adigaan danahaaga kuu fulinayna adiga dartaa ayaana u gallay wax raqiisa oon magacaaga ku habboonayn anigaa waxaagii ku siinaya naga daa shidada boqolkaagii kun anaa ku siinaya hawshii qaranka waad wareerisay annagii waana wareerisay waa wada rafaadnay saasaad ilaa habeen hore noo dul taagantay
waar waxaygii waxaan u malaynayaa inaad ku muudsantay ee aniga hawsha qaranka igu xidhay le kulama shaqeeye eh hawsha qaranka labadeenna ciddii col ku ah la ogaan doonaaye guhaadina kici adeer gacaliye inidaa anaa ku siinaya waxaagii xaggeed iga siinaysa halkanaan kaa siinaya oo halkan ma adigaale maxaa kaaga jira cille waxaagii anaa ku siinaya qaadoo iska tag kabacdi meeshaad ka timid iyo ca- waar ilayn dadka carabtaadii aad marka dhayloolisa dadka liinta ku joogsiyaa waa idinka eedaa waa eedanna waxaa kala saara nin baa ku yimi meel lahada
waa maxay waa voucherkii hoteelka waa kii hoteelka
khayr ma leeyahay maya waa iska caadi wey caadi wey xataa nagala tag maxaa waraaqaha ka soo dhex saaraysaa berritaa nus berrita ii keeni waa mashquulsanahay waa dogtaya berriti baa ku haysaa allagii baa berriti loo haddii haddii hooyada adig feer shil baabuur ku dhacan haddii waxaa leedahay waa inoo berriti Adeer u gacan horta yeelo.
saxiix faylkan saw kiina iga rayidhi allow berri ha naga qaadin waa sax Macallin, waa naga deysa. adna intaa waxbaad nala hoos cararaysaa goortaanu kululaayo o dhan baad wax nala hoos cararta halo haa dekedaa miya haa waa ognahay inay alaabtu in muddaa idin agtiilay haye maanta idiinma iman karo aad baan u hawlo badnahay yaa deg deg baan ula baxaynaa aha waaya berrito berrito ii soo dira teleefon anaaba ama anaa idin soo maraya yaa okay ciao
hadda guhaad maxaa tala ah
yaa
maxaa tala ah
codsi iyo tijaabo
Ajay.
dhegayso shamso kaalay Een, haddii madaxtooyada teleefon iga yimaado een, qorshayntaan ku leeyahay qorshaynta haddii teleefon iga yimaado madaxtooyadaan jiraa hadduu madaxtooyada teleefon iga yimaadona qorshayntaan jiraa wasaaradda arrimaha dibadda haddii teleefon iga yimaado waxaan jiraa dan wadaagaha iyo iskaashatooyinka Een, wasaaradda gaashaandhigga haddii teleefon iga yimaadona waxaan jiraa een, dambi baarista ma kas okay
dambe baadhistay
inaka haddaad meel aadayso oo badanaa waxaa laga helayaa Dadkii gurigii- ambaarna ambaarna ambaarna aad ku gurigii lagaa helayaa Halkeed ku hayso.
meeshaan ku baaraysaan xagga gees gegida dayuuradaha magaalada muqdisho
jaale ina keen xaggee
qolkaan tegaynaa waa lagu baaraya dami baaristaan ka tirsana
haddaad ka tirsantahayna
ina keen ina keen waa lagu baaraya
ahadugdadku harayay hoosiis qabobo amba halka hoosiyo lagu arag burgumo heladkiisu nabad yahay ahadugdadku harayay hoosiis qabobo amba halka hoosiyo lagu arag burgumo eladkiisu nabad yahay waa lagu hirtaayo anfigiyo dabayshiyo hogadiyo kulaylka laga hoos galaaye waa lagu hirtaayo anfigiyo dabayshiyo hogadiyo kulaylka laga hoos galaaye lagu halmaama haydaartadiyo waa lagu halmaala habka dawladnimada garashiyo ilaadiyo waxaa lagu habeeyaa warindiisii ujeedo habka dawladnimada garashiyo ilaadiyo waxaa lagu habeeyaa warindiisii ujeedo aqoon hagarka maran iyo kasma lagu hogaansha kasma lagu hogaansha aqoon hagarka maran iyo kasma lagu hogaansha kasma lagu hogaansha waxay hila weyda dhalanteed harmooda dibuusii uleesha waxay hila weyda dhalanteed harmooda dibuusii uleesha halkeedii ku noqotaa markaa kii horkicila horkicila marka cadowa hoose haybta kula wadaageen haybadaada cunaya isu kaa hareeyo oo booqonaha ku heera marka cadowga hoose haybta kula wadaageen haybadaada cunaya isu kaa hareeyo oo booqonaha ku heera waxaa hoog ku yaala duurka kii hakanaye adiimada ka taliye caruubada nacaybka dadweynaa ku habaye waxaa hoog ku yaala duulka kii hakranaye adiimada ka taliye caruubada nacaybka dadweynaa ku habaye hawshiisu liicde hawshiisu liicde damiirkiisu dhiifa hawshiisu liicde hawshiisu liicde damiirkiisu dhiifa hawshuu markaa soo habadlaa gadaalu hayo hangoolkana leh buu kugu haabtayoo halgaadiyo riddadii wuu kula helee huwa galabsigo heeryada u qaad hawshuu markaa soo habataa dadaalu hawshuu markaa soo habataa dadaalu dadaalu dadaalu
مليحة
خديكم حوالو معقولة
jaal carraale waa nabad waxaa sidaas ahayd wax sidaas ahayd ma jiraan waxaan rabay inaan kaala hadlo arrintii ninkii guhaa haye kolley arrinta adigaa iiga xog ogaalsan laakiin ninkaasi dhabtii wuxuu noqday mud- ee, wuxuu u muuqday nin kacaan ah oo nafti huro ah nin caadi ah uma aanu arkayn waay
horta ii kaadi muddadii jaale eh, inkaadi Eh, kacaan iyo kontrabanyahan isku meel ma geli karaan
ii kaada horta muddadii uu kacaanku dhar- ee, maamulayay cillad maar ah afar sh- ee, afar shahaado sharaf ayuu mutaystay waa in qofka hawshiisa hore lagu qiimeeyaa sidaad og tahay guhaad horta wasaaraddayda ma hoos yimaado weligiina kama uu shaqayn ha yeeshee hawl qaran oo aan yarayn ayaannu isugu yimid hawlkarnimo iyo daacadnimo ayuu muujin jiray marka aad marka aad baan uga xumahay kolkii la ii sheegay dacwadda lagu haysto inay kontrabaan tahay waan ka xumahay jaale waa kontraband laakiin inaan weli waxba ku caddayn ayaan rajaynayaa
way ku cad yihiin caraale si buuxda
laakiin caraale weli waxba ku la jiifiyaana bannaan arrinta bal qaboojiya oo wax uun ka qabta midda kale xaasas badan oo aannu ka shaqayn weynay ayaa ku xidhiira
waan ka xumahay jaale in xaasas badan ku xidhiiraan
ninku nin laga samri karo ma aha soomaali ahaan iyo kacaan ahaan labadaba marka arrinta fududee oo si uun wax uga qabta
si aan wax uga qaban karro jaale ma jiraan Eh, arrintii waanu iska gudbinay waanu hee waanu iska gudbinay xafiiska xeel ilaaliyaha kala eh, iska arka haddii ay saas kugu culus tahay waxaan ka qaban karaa ma jiraan ikaad horta bal aan iska aragno intaan aanad waxba gudbinin
wallaahi xeel ilaaliyaha iska arka waa ka xumahay waayahay nabadgelyoba
nuux Eh, qoladii maxaabiista idigu yar waa badan yihiine waa kuwa ma
Eh, guhaad eh, asmaan kontrabaanka kuwii kojaan cabducaale igu yar Ah. soo istaag guhaad adigu ma ganacsadaa tahay mase kaadar dowladeed jaalle waa markii boqolaadu aad weydiinaysa su-aashaas wax kale weydiin su-aal cusub i weydii jaalle waa tahay su-aal cusub amran ma taqaan
waa aqaanaa
maya kaxen saca waarnimo iyo amkan iyo ninkaasaan nawaalay jaalle su-aal haye
muddo dhowr bilood aad iminku halkan ugu haysateen goormaa maxkamad noo gudbinaysaan jaalle
maxkamad Ah,
waa inoo berri berri baan idin gudbin doonaa berri ah haddaba berri haddaba berri degaan ku haysina dadweynaha dadweyne berri annagana waa laga iskaga qaba dhigay